aroor suuban dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington qodobada aan idinkugu hayno dhegaystayaal idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay nikki heli oo sheegtay inay xilka ka degayso dhammaadka sanadkan
nikki helina mar walba waxaa lagu sheegi jiray oo ama dadkii kala shaqayn jiray u n t wadamada kale madaxdooda ay ku sheegaan ama dadka maraykanka la shaqaynaya ay ku sheegi jireen in ay tahay qof maaragtay siyaasaddana aada u fahamsan haddana mar walba wada shaqayn iyo dhexdhexaadnimo u muujiso dadkii ay la shaqaynaysay
waayahay dhegaystayaal subax wanaagsan mar kale qodobada aad maqli doontaan ee kale waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka ee gobolka gaarisa ee dalka kenya oo bilowday olole cunto nafaqayn ah lagu siinayo carruurta gobolkaasi
gobolka albeerta ee dalka kanada oo ka mid a deegaanada soomaalida ugu badan ay ku nooshahay oo xisbi dhinaca midigta u janjeero laga walwalqabo
qodobadaasi oo cunidda hilib adhiga oo jabuuti ku soo badanaysa ay ka mid yihiin ayaannu idan helaynaa marka horese warkii caalamka wararkii caalamka ku soo dhowaada taariikhdu waa tobanka oktoobar maalintuna waa arbaca sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdiye jaamac boole jaamac haddaan ku bilaabo wararka caalamka wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in maamulkiisu uu baari doono qunsuliyadda sacuudiga magaalada istanbul si wax looga ogaado warfidyaan u dhashay dalkaasi sacuudiga oo lagu magacaabo jamaal khashukji oo la waayey hadalka wasaaradda ayaa lagu sheegay in sacuudigu uu muujiyey inuu diyaar u yahay wada shaqayn hase yeeshee ma jirto wax faahfaahina oo ku saabsan goorta ay baadhistu bilaabanayso turkiga ayaa sheegay in baadhista loo samayn doono si deg deg ah oo buuxda booliiska turkiga ayaa eegaya laba duyuuradood oo tegay geeda duyuuradaha istanbul toddobaad ka hor kuwaasoo la rumaysan yahay inay wadeen shan iyo toban sacuudiga u dhashay oo laga yaabo inay arrintan ku lug leeyihiin iyadoo loo malaynayo inay khashokji afduubeen kuna qaadeen mid ka mid a labadaasi dayuuradood garsoore federaal maraykana ayaa labaatan sano ku xukumay nin maamuli jiray waxaa afka qalad loogu yeero dagwab oo ah qayb internetka ka mid ah oo isticmaalkiisa lagu galo qalab gooni ah si aan dadka booqdaa loo raadraacin dagwab ayaa ah suuq lagu kala iibsado waxyaabo badan oo sharci darro ah sida maandooreyaal kala duwan hub lacag been abuur ah iyo wax kasta oo la iibin karo gaal valeris ayaa isku magacaabo ogsigii weynaa oo uu la jeedo daawo xanuun baabiye ah oo la yidhaahdo oxycodon taas oo waxyaabaha kale ee loo isticmaalana ay ka mid tahay mid ka mid ah xanuunada dhimirka gaal valeris oo dembigiisa qirtay bishii siddeedaad ee sannadkan ayaa suuqan sharci darrada waxa uu u isticmaali jiray ka ganacsiga maandooriyayaasha iyo lacago been abuura
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington wasaaradda caafimaadka ee countiga gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa bilaabay mashruuc ayaa bilowday mashruuc lagaga hortegayo nafaqadari baahsan oo la sheegay inay ka jirto gobolkaas maamulka ayaa heshiista kula la gaadhay labada hay-adooda unisef iyo t d i si countiga ay uga taageeraan fulinta mashruucan waryaheenna maxamed faarax shireh ayaa warbixintan magaalada gaarisa inooga soo diray mashruucan oo ay si wada jir ay u wada fulinayeen dowladda gaarisa count wasaaradeeda caafimaadka iyo hay-adda unisef hay-adda t d i ayaa si wadajir ay xarigga oga wada jareen waxayna sheegeen mashruucan uu noqon doono mid kor u soo qaadi doona nafaqadarrada faraha badan ee caruurta gobolkani ku haysato dhulka howdka gaar ahaan wasiirka caafimaadka gaarisa county mudane axmed nadiir cumar oo xarigga ka jiray munaasabadaasi ayaa sheegay in dowladda gaarisa county malaayiin lacaga ay si gaar ugu qoondeysay la dagaalanka nafaqadarrada caruurta yaryarka shanta sano ka yar iyo hoyooyinka xamliga ah caruurtii hooyey sidaan ognahay dad fara badan mise caruur fara badan ayaa macluum iyo nafaqadaro ay haysataa waktigan hadda adduunka la joogo iyo horumarka la gaara adduunka waa ceeb waana fadeexa waana nasiib darra inay jiraan caruur inay jiraan hooyooyin macluule oo nafaqadara anagoo marka ka danqanayno waajibkeenana gudanayno wasaarad ahaan lana garabsanayno dadii kale oo garab naga siinayso sida shirkada unisef iyo shirkada t d h oo kale ayaan programkan maanta soo dhowa celinay oon dahfuraynaa waxaana filaynaa programkan inuu caafimaadka iyo tayada ukor u qaado nadiir ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani looga baahan yahay ka qayb qaadashada fulinta adeegyada caafimaadka oo waalidiinta gobolkani uu ku dhiirigelin caruurtooda ay geeyaan isbitaalada xiliyada hore caruurtooda ku arkaan astaamaha nafaqadarrida ama caafimaad darri soo wajahdo dadweynaha waxaan ka codsan lahay caafimaadka heerka adduunka baryahan u gaaray ma aha inuu ku xiran yahay dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka caafimaadka kulligeenba mas-uuliyad ayaa naga saaran waajib ayaa naga saaran nin walbabana dowr ayaa la rabaa inuu ka ciyaaro waxaan aad ugu tali lahaa anagoo weliba aqoonsan oo dul istaagaya inaan aqoonsan nahay dowrka hooyooyinka ummadda ay kala yihiin iyo muhiimadda ay kala yihiin inay hooyooyinka u istaagaan caafimaadka siday u istaagayaan waxyaalaha ayaga looga baahan yahay u xilsaaran yihiin inay ka qaybkeenaan nadaafadda inaan ku dadaalo naasnujinta ilmaha intay lix bilood ay ka gaarayaan cunto kale aan la siinin naaska loogu dadaalo ilmaha nafaqadooda iyo talaalkoodana ay kala tashtaan shaqaalaha carruurta caafimaadka duwan qaasim nafaaq oo ka socda hay-adan unisef ayaa sidoo kale sheegay in wada shaqaynta iminka dowladda gaarisa county wasaaradeeda caafimaadku ay la sameynayaan uu noqon doono mid wax badan ay ka bedeli doonaan adeeg bixinta guud ahaan caafimaadka gobolkani ka jirto sidoo kale nafaaq ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan wax badan ay kala qabtaan caruurta dhulka howdka ku nool oo uu sheegay in mashruucan iminka uu noqon doono mid u dhaadhici doona qeybo badan oo ka tirsan gobolkan oo adeeg bixinta caafimaadka guud ahaan aysan ka jirin balse si gaara ay xilligan u beegsan doonaan nafaqadarrada caruurta haysata iyo weliba hooyooyinka xamliga ah We are looking forward to reduce it uh, significantly with the support of.
waxaa Uh, naga go-na hoos u dhigno nafaqadarrada baahsan ee ka jirto gobolkani caruur fara badan ayaan dareensannahay in nafaqadarre ay haysato adeegyada nafaqadana waa mid khaliil ku ah qeybaha qaar iminka waxaan doonaynaa in mashruucan aan ballaarino annagoo markaasi dowladda gaarisa county adeeg bixin rasmiga ka helino isku soo celceliyo dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka gobolkan oo marba marka kasii dambeyso nusqaan fara badan laga dareemayay ayaa khubarada caafimaadku waxay sheegayaan adeegyada loo soo dhaadhiciya dowlad goboleedyada wasaaradda caafimaadku ay hormuud ka tahay wax badan ayay ka qabatay dhanka caafimaadka sidaasina waxaa aaminsan khuburada dhanka caafimaadka dalkani kenya iyadoo dhulka gobolkani waqooyiga bari dalka kenya oo caafimaad darridii ugu badneed ay ka jirjirtay haatani kor u soo kacayo adeeg bixinta caafimaadka dowladda gaarisa county ayaa isbuucii laga soo tegay oo keliya waxay geysay dhulka howdka ilaa iyo afar ambulans oo ay sheegtay in hooyooyinka xamliga xiliyada ay fooshu qabato iyo weliba adeegyada kale ee caafimaadka loogu fulin doono maxamed faarax shire v o a garisa
caruur suuban dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in danjiraha maraykanka u joogta qaramada midoobay nikki heli ay xilkaasi dhowaan ka degi doonto kadib kulan shalay subax aqalka cad ku dhex maray madaxweyne donald trump iyo nikki heli ayuu madaxweynaha maraykanka ku sheegay in nikki heli ay xilkaasi bannaynayso marka la gaaro dhammaadka sannadkan madaxweyne donald trump ayaanan faahfaahin sababta ay nikki heli xilka uga degayso balse waxa uu sheegay inuu rajo ka qabo in heli ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qab- qabato xil kale ka hor inta aysan maraykanka u matalin qaramada midoobay ninki heli waxay ahayd barasaabka ama guddoomiyaha gobolka kasoo ahayd gobolka south carolina ninki heli waxay ka mid ahayd dadka sida adag uga soo jeeday ama taageeray madaxweyne donald trump haddaba maxamed cabdisandheere ayaa ninka ninki heli ka waraystay garyaqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minneapolis waa run waktigii uu madaxweynaha uu ku jiray ololaha waxaa lagu xasuustaa ninki haley mar ay siinaysay ergo fara badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan shirweyne ay isugu yimideen in ay macnaha ku boorinaysay dadka in aan loo dhigraaricnin shaksiyaadka aadka u xanaaqsan kaasoo markaas loo malaynayay in ay ka hadlayso madaxweynaha hadda xilka haya donald trump oo waktigaasi ololaha madaxweynaha dalka maraykanka ku jiray qof macnaha si cad uga hadlayay ahayd in ay aysan la qumanayn siduu wuxuu waday iyo siduu wuxuu dhahayay haddana markii madaxweynuhu u qaatay in ay noqotay ergeyga dalkan maraykanka u fadhiya qaramada midoobay dadku inta badan macnaha waxay la noqotay xogaa la yaab laakiin haddana waxaa loo arkayay in ay tahay in uu madaxweynuhu heshiis iyo gacan macnaha u fidinayo dadkii ka soo horjeeday ee xisbigiisa ka tirsanaa intii ay haysay xilkana marar badan ayay soo muuqanaysay in ay u dhexeeyaan kala duwanaansho qaabka madaxweynuhu wuxuu rabo iyo qaabka iyada ee wuxu wado waan gartay ilaa iyo iminka waxaa soo maray maraykanka labo wasiir arrimo dibadeed waa arrimo dibadeedkii koowaad tillerson iyo ninka hadda xilkaasi haya mike pompeo dadka siyaasadda maraykanka eega waxay dhahdaan wada shaqayntii iyada iyo labada nin iskaga dambeeyey xilalka u dhexaysay way way kala duwan tahay maxaad nagaga biirin karta arrinta arrintaasi way soo muuqanaysaa marar badan waxaa lagu yaqaanaa wasiirka arrimaha dibadda mike mike pompeo iyo la taliyaha arrimaha amniga bolton labadaba waxaa lagu yaqaan inay yihiin laba shaksi oo ku ad adag arrimaha arrimaha dibadda iyo maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda ku ad adag aan dhexdhexaadna ahayn oo aada ugu janjeera maaragta dhinaca midig ninki hailna mar walba waxaa lagu sheegi jiray oo ama dadkii kala shaqayn jiray u n t wadamada kale madaxdooda ay ku sheegaan ama dadka maraykanka la shaqaynaya ay ku sheegi jireen in ay tahay qof maaragtay siyaasaddana aada u fahamsan haddana mar walba wada shaqayn iyo dhexdhexaadnimo u muujiso dadkii ay la shaqaynaysay marka markii la bedelay rex tillerson wasiirkii hore arrimaha dibad dibadda dalka maraykanka iyo maaragtay h r mcmaster oo isaguna markaas ahaa la taliyihii arrimaha amniga ee dalkan maraykanka labadaas shaksi oo lagu tumayay labadooda inay yihiin laftooda dad adhexaada oo maaragtay madaxweynaha talo wanaagsan siin doona u caqli celin doona markay meesha ka baxeen laba shaksi oo waxaa yimid aada ugu dhow sida madaxweynuhu u fikirayo runtii oo ah in ay ku ad adag yihiin arrimaha diblomaasiyadda dalka ka baxsan arrimaha diblomaasiyadda dibadda taasna waxaa soo muuqanaysa in aysan mararka qaarkood aada ula jaan qaadi karin tusaale ahaan mar ayay waxay u sheegtay saxaafadda in ruushka la saari doono cunaqabatayn isagoo lagu eedeynayo inuu taageeray bashaar bashaar al asadka suuriya oo markaa lagu eedeynayo inuu dadkiisa u isticmaalo hubka waxgumaada isla markiibana madaxweynaha iyo maaragtay dad ka tirsan wasaaradda arrimaha dibaddu ay ka hor yimaadeen ay dhaheen maaragtay arrintan waa ku degdegtay ninki heli lafteeduna isla markiiba ay kusoo laabatay saxaafadda una sheegtay in aysan maaragtay ku degdegin si ka dhab ay ahayd ulakacan ay u tiri marka kala duwanaanshahooda ayaa kasoo muuqanaysay waxaan kaloon ognahay madaxweynuhu wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyihii amniga ee dalka maraykanka labadaba markii shaqada ka fadhiisinayay sidanoo kale kala duwanaansho ayaa soo baxday muddo lix bilood ku dhow waxaa soconaysay mataqaanaa in ay xan suuqa ku jirtay shaqada waa laga fadhiisin doonaa marka waxaad moodaa ninki haley inay wax ka baratay taas bedelkeedana ay si iyadu maaragtay go-aanka ay qaadatay inay shaqada iskaga tagto waan gartay waxay qaban doonto oo mustaqbalka ay samaynayso ma la sheegay runtii ma aysan hadda caddaynin maanta mayna sheegin waxa ay qaban doonto laakiin dhowr arrimood baa laga yaabaa in ay ay qabato waxaa laga yaabaa in mustaqbalka ay u tartami doonto ama uu ku jiro hami inay ugu tartanto xilka madaxweynenimada dalka maraykanka hadday noqoto labada kun iyo labaatanka iyo hadday noqoto labada kun iyo labaatan iyo afartaba midkay noqotoba waxaa kaloo laga yaabaa in hadda muddada dhow ay shaqo caadi ah ay ay ay qaadato oo ay shaqayso arrimahaas ayaa laga yaabaa laakiin waqti ba inoo sheegi doonaa iyaduna kamay hadlin waqti waxay qaban doonto
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qareen aamiin haaruun waxaana uu u waramayay wariyahayaga maxamed cabdisandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba gobolka alberta ee dalka kanada oo deegaanka labaad ay soomaalidu ugu badan tahay dalkaasi marka laga yimaado gobolka ontario ayaa waxaa ka socda diyaargarowga xisbiyada gobolka ee doorashooyin la qorsheeyay inay dhacaan bisha may laba kun iyo sagaaliyo toban waa sanadka soo socda hase haatee xisbiga midigta ee u c p oo muddo afar iyo afartan sanaha kasoo talinay gobolkaasi alberta ka hor intaan doorashadii sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii laga qaadin ayaa diyaarintii murashaxiinta murashaxiintiisa tartanka waxa ay la kulmeen fadeexooyadooyin ku saabsan cunsurinimo iyo soo galooti nacayb warbaahinta kanada ayaa baahisay in ilaa shan iyo toban murashax oo qaarkood xisbiga laga ceedhiyey halka kooxo xag jir oo cunsuriyiinahna ay ka soo dhex muuqdeen ololaha xisbiga ee u c p ee magaalooyinka qaarkood jaamac bulle jaamac ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada edmonton waxa uu kula xiriiray shariif maxamed xaaji oo ka mid ah soomaalida gobolkaasi waxna ka weydiiyey doorashooyinka soo socda iyo wax la filayo waa su-aal muhiima jaamac waxaan ognahay horta xisbigan waa xisbi cusub yacni magacu waa magac nagu dadku uu ku cusub yahay mabda ahaan iyo ideology ahaan meesha ay ka socdaan ma cusbo waa waa waa nimankan dhinaca midigta ah u badan laakiin waxaanan la ogeyn halka uu istaagi doono inuu midigta dhex tagi doono iyo inuu xag jirka noqon doono ayaanan ahayn wax la hubo laakiin muddooyinkii dambe ay soo xulanayeen dadkii u ordi lahaa kuraasta ayaa waxaad moodaa in ay ay ay soo caddaanayso meesha ay u badanayaan oo dadka ugu badan ee hadda ku soo baxaya ama magacyadooda soo gudbiyey waxay u badan yihiin dad u badnaa nimankan dhinaca midigta ah u fog oo tira ahaanba runtii weliba la xulan karo la dhihi karo waxaa ka soo baxaya dad warbaahintu ay aada u magac hayso oo u badan dad maxaa la yidhahdaa dhinaca midigta ah ku fogaaday ama xagjirka ah ama maxaa la yidhahdaa u badan dad raad raadadkooda lagu hayo inay hore ugu lug lahaayeen falal cunsurinimo ama kelmado cunsurinimo inay hore ay iyagu ugu muujiyeen barahooda social mediaha ama xiriir inay la lahaayeenba dabcan dadka siyaasadda gobolka alberta iyo kanada u dhuunduleelo ayaad ka mid tahay soomaali badan baana ku nool deegaankaas siyaasadda midige caalamka aad ayaa looga hadalhayaa inay sii kacaysay cunsuriyaduna ay noqonayso mid dadka qaar ay aqbalayaan mar haddii gobolkiina hadda ay indhaha warbaahinta ee dalka canada saaran tahay maxay uga dhigan tahay soomaalida waa su-aal muhiima waayo soomaalidu waxay ka mid tahay dadka madow ee muslimiinta oo ugu badan gobolkan marka la yidhaahdo ummad keliya dal kasoo jeeda marka la fiiriyo runtii wayna saameynaysaa weliba waxay soomaalidu number one ka yihiin ama kaalinta koowaad kaga jiraan dadka ay ka muuqato raadadka laga dareemi karo dadka soo galootiga hadday noqon lahayd dhinaca diinta hadday noqon lahayd dhinaca muuqaa marka saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa mar waa waa haddii qaabka dadka loola dhaqmo ay wax iska bedeli karaan waxay noqonayaan dadka soomaalida dadka ugu horeeya ay maxaa la yidhaha arrintan ay saameyn karto tusaale haddaan kuusoo qaato gobolku waa meelaha ay ay ay dadku ku xoogsadaan ama meelaha ugu shaqada badan oo waddankan ayuu kamid yahay meelaha ugu badan oo soomaalidu ay ka xoogsatana waxaa kamid ah dhulkan saliidda laga qodo ama warshadaha qaarkood meelaha ay ku yeelaan marka waxaa kamid ah tusaalehaan haddaan kuusoo qaato meesha brooks la yidhaahdo hadda waxaa u tartamaya usoo tartamay nin lagu og yahay in uu muujiyey ama qormooyin uu ka qoray goobihiisa social mediaha uu ku muujinayo islaam nacaybka oo ay ay caddahay oo wax badan maxaa la yidhahdaa warbaahintu ay xuleen ay sheegeen oy magacaabeen oo yidhaahdeen xisbigani wuxuu soo saarayaa dad xag jir ah marka haddii ninkaasoo kale uu ka soo baxo waxay noqonaysaa waa waa runtii arrin cabsi kale keeni karta oo dhibaato keeni karta marka waa waxyaaba cad baa laga haya warbaahinta inta badan ay ka qortay waya oo maxaa la yidhahda markii dambe xataa ay gaartay ninkii in la yidhaahdo oo xisbigu isku noqdo uu yidhaahdo maya waxaanu ka saaraynaa ninkan waa ceeb buu noo keenay dhibaatuu noo keenay oo xisbigu saameyn ku yeelanayo oo ay disqualify gareeyaan marka waxay ku tusaysaa tiro badan oon la ogeyn oon saas oo kale ah inay kasoo baxayaan oo hadhowna yeelan kartaa saameyn gaar ahaan ma u yeelan kartaa shariif marka laga tago in xisbiga ah dad badan oo xag jira oo qaarkood ka tirsan ururo eh, cunsuriyiina lagu arkay shirarkiisa iyo qaar inay u tartameen dhinaca siyaasaddiisa iyo mabaadi'da sida uu wax u wado maxaa dhib ah oo soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ay soomaalidu ka mid tahay oga imaan kara haddii uu guuleysto sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka jaamaco weli boliciskiisa ama siyaasadihiisoo qoran ma hayno laakiin eh, waxay dadku ka dheregsan yihiin ninka eh, xisbiga madaxda ka ah Eh, jason kenny waa nin la yaqaan wuxuu ahaa nin muddo dheer kusoo dhex jiray siyaasadda wasaarado badan buu soo ka- kala qabta wasiir ka ahaa oy ka mid tahay en- en wasaaraddan immigrationka oo wada axmed xuseen uu joogo oo uu berigaas la yimid falal iyo maxaa la yidhahda en- en- en siyaasado keenaya dhibaatooyin gaar ah u keenaya dadka wuxuu ahaa ninkii arrinta niqaabka ah soo bandhigay in aan la isticmaali karin marka la raadinayo maxaa la yidhahdaa en, sawirada baasaboorka la galaya iyo wixii lamid ah waa waa ninkii keenay in laga jaro maxaa la yidhahdaa en, dawooyinka ama en, adeega caafimaad ee ee- oo lacag la-aanta ah ee la siiyo dadka soo galootiga intay dalka kala qabsanayaan marka waa nin taariikhdiisu aysan sidaa ugu macayn marka la fiiriyo dadka soo galootiga ah marka en, en, cabsi badan ayaa laga qabaa inuu la yimaado siyaasado en, dhibaato u keeni kara dadka en, maxaa la yidhahdaa soo galootiga ah waxaa kaloo intaa ku dheer had ilaa iyo hadda inta la arkay en, waa nin aan dhegaysanin xubnaha maxaa la yidhahdaa en, xisbi xisbigiisa hadday timaado dejinta siyaasadaha xisbiga En, arrimo badan oo miiska soo saareen oo waxaa jira uu uu dib isaga dhigay oo dadku ay u arkayaan inuu yahay keeni nin oo maxaa la yidhahdaa keligiisa gacanta ku maamulan karaa lala imaan karaa siyaasado dhibaatooyin gaara keeni kara
kaasi wuxuu ahaa shariif maxamed xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada edmonton ee dalka canada ugu warameeyey waryahayga jaamac bulle jaamac
aroor suban dhegeystayaal weli halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dalka jabuuti xoolo badan oo ari u badan ayaa magaalada caasimadda ah soo galay arrintan ayaa keentay in cunista hilibka ee magaaladaasi uu aad u kordho haddaba sidee ayay dadku u arkaan arrintan waa kan wariyahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse oo arrintaa eegaya magaalada jibuuti beryahan dambe waxaa aad loogu cunaa hilibka xoolaha iyadoo suuqyada magaalada ay ku soo bateen hudheelada iyo makhaayadaha lagu cuno hilibka xaniidka adhiga gaar ahaan qaybta riyaha ee urgida yaryar ee dhaylada loo yaqaan mid ka mida makhaayadahaasi sida gaarkaa loogu cuno hilibka oo dadkuna ay aad ugu fara badan yihiin oo aan booqday waxaan kula kulmay magacayga walaal waxa weeye yaasiin axmed cabdille maasha allah maasha allah hilibka dhaylada baryahan aad iyo aad baa loo isticmaalaa isticmaalkiisa ugu badan yahay weliba khaasatan meheratan waxaa tahay adigu een dabaakhi halkan ah, hilibka kala gure fedhagarab baan arkay ood gacanta ku haysaa feragarab haa intaa imika waxa weeye waa neefka marka afar meelood loo qaybiyo meel ahaan weeye waaye bal ka waran ah, dadku xoog bay cunaa soo maha beryahan dambe aad aad iyo aad intan imika uu jilaalku soo gelay iyo markii horeba waxa weeye aad baa loo isticmaalaa dee xoolo badan baa ku soo qulqulay jabuuti saan maqlay maasha allah maasha allah haa aad iyo aad xoolo badan baa maalinba maalinta ka dambaysa xoolo way kasii badanayaan intii hore adhigu waa siyaadu adigu waa siyaado weliba qaybta yaryar xuseen axmed xuseen ah, macaamiisha waxaa tahay halkan wax ka cunaa bal ka waran ah, maanta maxaad qaadanaysaa maanta hilib baa ka qaadanaya xaggan xaniid markaa aadu marmar waan imaadaa way fiicanta Waay, dee beryahan xoog baa loo cunaa hilibka jabuuti waryaan xoog baa loo cunaa kalluunkii hilibkaa bedelay
beryahan dambe dee hilibku jabuuti xoog buu ugu soo batay
hilibku barakaysan yahay jibuuti oo dhan baa barakaysan jibuuti oo dhan baa barakaysan hawadaa fiican hawadaa fiican Waqt- xooluhu aad bay ugu soo qulqulaan iminka gaar ahaan adhiga jabuuti waa dhulku waa barakaysan yahay roob badan baa daayo xagaagiina waa laga baxay Waay, iminka meel xaniidlaa baad fadhidaa dhaylaa ka hor taallaa bal ka waran dee
dee waa noloshaad arkaysid nolosha horumarka laga gaadhay bay ku tusaysaa dadku way nool yihiin Ah, khamiistii iyo wiikendyaashiina cuntada waxaa laga cunaa meelaha makhaayadaha laga cunaa Ah.
waa korneel cali aaden halkanaad walaal hor fadhidaan ah, meel xaniidlaad ku jirtaan dhaylayna hor taallo aad cunaysaan iyo bariiska bal ka warrama beryahan dambe hilibku jabuuti ugu soo batay
hilibku do askaba qaali maaha macaan maaha maaha raqiis bada oran karnaa anaku baa xiisaynaa hilibka bal ka waran dhayladan aad cunaysa way macaan tahay haa dee markaan mushaarada qaadan baan okaasonka baan haynaa xili kale de ma goyn karno
aad bay u macaantay aad iyo aad ba macaantahay bal ka waran adiga noolaa ku fiican yahay wallaahi dheeladu maasha allah waan ka helnaa wakade waan xiisanaas ahaan baanu imanaa dhaylada cunisteeda hilibka adhiga ha hilibka adhigu fiican yahay maasha allah aniga faysa ladhaa fresh wanaagsan faysa ayo faysa cali fayse cali bal ka waran halkan maqalkii baad haysaa mas-uul baad ka tahay halkan xaniidka laga cuno dadku aad bay ugu soo qulqulaan baryahan dambe hilibka waa la xiiseeyaa gaar ahaan dhaylada bal ka waran maasha allah haa alxamdulilah suuq waan iska haysanaa dadku baryahan dambe hilibka aad bay u cunaan haa aad baa u cunaa maasha allah alxamdulilah way nagu badan yihiin dadku haa maasha allah suuq waan iska haysanaa faysal cali ladiye faysal cali ladiye waxaad fadhidaa halkan meel xaniidla qadadii baad cunaysaa bal ka waran de wade waa waa waa nicmad iyo wanaag weyn waa barwaaqo sideed u xiisaysaa cunida dhaylada hilibkan adhiga cunada hilibka de waa aniga soo doontayba jacaylahan u qabo rabadaana waa aniga soo doontayba
aad baad u xiisaysaa marka waan xiisayaa rabadaan muuse v o a jibuuti
aad iyo aad buu mahadsan yahay ramadaan waa warbixintii ka hadlaysay hilibka iyo cunistiisa ku soo badatay magaalada jigjiga aan aadnay magaalada jabuuti inta haddaan ka gudubno waa hees ay qaado saaddegiin ay kusoo dhacayaan fanaanada farxiya fiska oo ka mid ah heesihii qaraamiga ee soomaalida heestaasi fanaanada farxii fiska ayaanu kusoo gebagabaynaya idaacadeedii saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigo maxamed cabdi jaamac abdulle jaamac iyo bashiir abikar oo dhinaca iskudubareedka noo joogay intaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo subax wanaagsan